halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban efmyada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan barta aanu internetka ku leenahay ee v o a somaly com subax wanaagsan dhegaystayaal waa aroor jimco ah taariikhduna waa sagaaliyo tobanka nofembar sannadka labada kun iyo koob iyo labaatanka saacadda afrikada bari waa lixda iyo barkii aroornimo idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jacfar kukaay qodobada ah aan idinku hayno idaacaddeenna aroornimona waxaa ka mida soomaaliya iyo ururka midooda afrika oo si weyn isugu khilaafsan qaabka uu yeelan doono howlgalka nabad ilaalinta afrika wixii ka dambeeya dhammaadka sannadkan
waxaan isla fiirinaynaa maandeydkan markuu dhaco wixii ka dambeeya sanadkan in kaalintooda ay sii yaraato yaraato yaraato ilaa ay completely ama guud ahaanba ay ku baxaan arrinkaas nasiib darro midooda africa waa ka cagajiideen waxay balcagsi la yimaadeen
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan xaalad abaar ah oo ka taagan deegaanada galmudug iyo jubbaland barnaamijkii umuuraha islaamka iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa ereyadii ugu adkaa ku cambaareeyey tallaabada ay fallaagada xuutiyiintu kula wareegeen safaaradda maraykanka ee magaalada sanca waxaanay ku baaqeen in la sii daayo shaqaalaha weli u xiran bayaan ay soo saareen shan iyo tobanka xubnood ee golaha ayaa ku baaqay in si degdega ay xuutiyiintu maleeshiyadooda uga saaraan dhismaha si dhaqso ah oo ammaan ahna lagu sii daayo dadka weli xiran bayaanka ayaa intaa ku daray in heshiisyada caalamiga ah ee vienna ay mamnuucayaan in la galo xarumaha diblomaasiyadeed waajibna ay tahay in la ixtiraamo oo la ilaaliyo toddobaad ka hor maraykanka ayaa ku baaqay in si degdega loo sii daayo shaqaalaha yemaniyiinta ah ee safaaradiisa sanca kuwaasoo la xiray kadib markii xuutiyiintu ay xoog ku galeen xafiisyadooda safaaradda maraykanka ee magaalada sanca ayaa xirnay tan iyo sannadkii labada kun iyo shan iyo tobankii markaasoo maraykanku uu dagaalka yeman ka qarxay aawadii shaqaalihiisii diblomaasiyadeed u raray dhinaca magaalada riyaad ee dalka sacuudiga colaadda yeman ayaa u dhexaysay dowlad ay taageerayaan xulafada milatariga sacuudiga uu hogaamiyo iyo fallaagada xuutiyiinta ee ay iiraan garabka siiso kuwaasoo tan iyo sannadkii labada kun iyo afar iyo tobankii ka talinayay deegaano badan oo ku yaala waqooyiga iyo galbeedka dalkaasi oo ay caasimada sanca ku jirto madaxweynaha maraykanka joe biden ayaa sheegay in kulankii uu la qaatay khamiistii hogaamiyeyaasha dalalka kanada iyo mexico uu ahaa mid fursad u leh saddexda dal si markaasi ay uga wada shaqeeyaan xal u helidda dhibaatooyinka saameynaya wadamada ku yaala waqooyiga amerika biden ayaa kulankiisii ugu horreeyey si gooni ah ula kulmay ra-iisul wasaaraha waddanka kanada justin trudeau oo ahaa madaxii kulankaasi saddex geesoodka aha waxaana kulanka markii dambe lagu soo daray oo kusoo biiray madaxweynaha mexico andres manuel lopez waxa uu ahaa kulankii ugu horreeyey oo muddo shan sano ah ay yeelanayaan hogaamiyeyaasha saddexdan dal oo iska kaashanaya arrimaha wasaqowga cimilada muhaajiriinta dhaqaalaha iyo sidoo kale xanuunka covid sagaal iyo toban ee dunida afeeyey subax arooraha ama jimco ah oo wanaagsan dhegaystayaal meel walba oo aad nagala socotaan halka aad warkaasi ka dhegaysanayseena waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington aanu ku bilownay ee dowladda soomaaliya iyo ururka midooda afrika ayaa si weyn isugu khilaafsan qaabka uu yeelan doono howlgalka nabad ilaalinta soomaaliya ee afrika ee amisom loo yaqaano wixii ka dambeeya dhammaadka sannadkan midooda afrika ayaa dhowaan ansixiyey qorshe howlgalka ka dhigaya mid ay wadajir u maamulayaan qaramada midoobay iyo midooda afrika qorshahaas waxaa si xoogan u diiday dowladda federaalk soomaaliya haddaba khilaafkan ayuu haaruun macruuf ka waraystay wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya maxamed cabdirisaaq
waxyaalaha amisom iyo dowladda federaalka soomaaliya ay dooda uga socotay wuxuu ahaa keliya ma aha optionka la qaadan doono laakiin approachka ama sida looga fikiraayo in securityga soomaaliya lagu xaliyo annaga waxaa aaminsannahay in securityga soomaaliya ugu dambaystii ay tahay arrin u taalla soomaali oo xal waara uu ku imaan karo markii soomaaliya ay ayada arrimaha amnigeeda ay gacanta ku hayso inta ka horraysa waa la garan karaa in nalaga caawiyo si kumeel gaar ah kumeel gaarnimadii hadda waxay maraysaa sanadkii afariyo tobnaad oo ciidanka amisom ay joogaan kaasoo marxalado kala duwan hadday noqoto baaxadiisa iyo shaqooyin ay qabanayaan iyo mandatekooda marba wax laga bedelaya soo maray laakiin maanta meesha aan marayno oo ay jiraan ciidamo soomaaliyeed oo tababar fiican haysta oo tayo fiican leh waxaan rabnaa inaan noqono dal isagu mas-uuliyadiisa amni qaada saa darteed waxaan isla fiirinaynaa mandatekan markuu dhoo wixii ka dambeeya sanadkan in kaalintooda ay sii yaraato yaraato yaraato ilaa ay completely ama guud ahaanba ay ku baxaan arrinkaas nasiib darro midooda africa waa ka cagajiideen waxay balcagsi la yimaadeen qorshaha aad hadda sheegtay oo ah in ay isla howlgalaan un-ka weliba ay yidhaahdaan multidimensional ama wejiyo badan leh oo wejiyo badantaas macnaheeda waxa weeye aanan ahayn ama ku koobnayn goobaha fronta dagaalka keliya ee dagaal baaxdan oo maaragta gala intelligence gala finance gala maxaan ku rahdaa policing gala meelo badan kasoo kala kaas waa ku diidnay si adag baana uga hornimid waxaanan u sheegnay qorsho kale oo ka duwan oo la yidhaahdo qorshaha soomaalida ee kumeel gaarka ah oo looga gudbayo amisom loo gudbi doono soomaali kaasaan rabnaa kaas muxuu yahay laba arrimooda ugu weyn mid waxa waaye la dagaalanka cadowga kan kalena waxa weeye in la dhiso tayada ciidanka soomaalida oo waxyaalahan ay haystaan kaabayaasha ah amisom ay haystaan ay markaas tartiib soomaaliga ugu soo wareegto in soomaaliya tartiib tartiib cunaqabataynta iyadana nalaga qaado oo aan isku filnaan sidaa la socota african union waxay yimaadeen magaalada muqdisho arrinkaas si cad oo aan maaragtay gelaynin mugdi inaba ha yaraatee ayaan ugu cadaynay in aan rabno s t p in la qaato ama somaali transitional plan oo aanaan wax kale aanaan ogolaanaynin oo kaas nagula shaqeeyaan waxaa farxad aada weyn ii ah in shalay qaramada midoobay magaalada new york dhegaysigii arrinta soomaaliya la dhegaysanayay runtii dowladihii golaha ammaanka ku jiray ay kulligood ka bixiyeen calaamad aada u fiican in annaga doodeenii ay qaateen african unionkii toodii aan la qaadan warbixin ama qoraal rasmi ahna uu soo bixi doono maanta ama berito marka taa waa ku guulaysanay soomaali waa guulaysatay ujeedo madaysan baan leenahay oo ah inaan amnigeena annaga gacanta aan ku qabanno inta ka horeysana wixii caawimaad ah sida annaga aan u rabno aan u helnay sida iyagu rabaan dadka kale ayna noo siinin marka wax lagu heshiiyey oo laysku afgartay oo aad wada saxeexteen midooda africa hadda howlgalka amisom soo noqon doono ma jirtaa may ma jirto waxay ahayd run ahaantii in qorshahaas bishii agosto aan isla saxiixno way ka cagajiideen waxay sameeyeen qiimeyn qiimeyntii waxay soo saareen afar xulasho afar option marka maanaan rabin afartaas optionba waxaa la yidhaha laisku noqdo tiimamkii maaragtay heer farsamo ahaa oo hawshii ku jira ayaa golihii ammaanka iyo nabadda ee africa unionka uu go-aan ku gaaray inay qaateen qodob ka mid ah kuwii aan diidnay intaas way jiitamaysay layskuma ogolaan tan hadda waxay keenaysaa in african unionka ee dib noogu soo noqdaan nala fadhiistaan na dhegaystaan in qorshaha soomaaliya ee kumeel gaarka la qaato maxay uga dhigan tahay dowladda intii sidaan horeu sheegay dowladda keliya maaha dowlad walba oo soomaaliyeed ama tan joogto ha ahaato ama tu kaloo beri imaan doonta ha ahaato waxaa muhiim u ah in soomaali iyadu ay ay ay driver seatka ama kursiga laga wado baska ay fadhido oo sida iyada ay u aragto loola shaqeeyo taasaa muhiimadda tahay ee ayna ahayn qorshe na laga kor keenay aanu iska daba soconno inaan qaadano ma rabno taasay kamid tahay ka dhigan tahay
kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya maxamed cabdirasaaq waxaana u warramayey haaruun macruuf qaybta kale oo ka mida waraysigaasi waxaad dhegaysan doontaan amaba aad ku maqli doontaan idaacadaha iyaga soo socda iyadoo ay sii xoogaysanayaan abaaraha ka jira meelo badan oo jubbaland ayaa boqolaal dada oo ku xoolabeelay abaarahaasi waxa ay kusii qulqulayaan duleedka magaalada kismaayo waxaa booqday goobaha ay dadkaasi gaareen mas-uuliyiinta maamulka jubbaland waxaanay gaarsiiyeen gurmad kala duwan magaalada kismaayona waxaa ka socda kulamo looga hadlayo sidii dadkaasi kaalmo loo gaarsiin lahaa warkan waxaa magaalada kismaayo nooga soo diray wariyaheenna aadan maxamed salaad
dadkan oo waayadii u dambaysay kusoo barakacayay deegaanada galbeedka iyo waqooyiga magaalada kismaayo ku dhowdhow ayaa waxay ahaayeen kuwo xoolahoodu ay kusoo leedeen abaaraha baahsan ee ka jira meelo badan oo jubbaland ka mid ahi waxaana maalinba maalinta ka dambaysa soo gaaraya duleedka magaalada kismaayo qoysas ay abaartu saameyn xoogan ku yeelatay iyadoona wejiyada dadkaasi ay ka muuqanayeen diifta dhibaatada abaartu ay u geysatay mas-uuliyiin ka tirsan jubbaland oo uu hogaaminayay guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamanka jubbaland ayaa gaaray goobaha dadkan ay ku soo barakaceen iyagoona halkaasi dibudejin ugu sameeyey sidoo kale waxaa la gaarsiiyey dadkaasi gurmad deg dega iyadoona mas-uuliyiintu ay sheegeen in ay wax ka qaban doonaan xaaladaha bani-aadanimo ee xilligan ka jira meelo badan oo jubbaland ka mid ahi maxamed nuur khadar guddoomiye ku-xigeenka guddiga qaxootiga iyo barakacayaasha jubbaland oo ka mid ahaa mas-uuliyiintii booqday goobta ay ku soo barakaceen dadkan ayaa ka waramaya waxyaabaha ay kala soo kulmeen runtii waxaan aragnay dee wax laga sheekayn kara ma ah dad xoolihii ka soo dhammaadeen qaarkoodba ay waasheen qaarkood ay isla hadleen qaarkood ay xilxidhan yihiin wax la cuno ma jiro wax la cabo ma jiro kama sheekayn karaan qaar badan wixii kusoo dhacay saddex boqoloo neef nin lahaa qoys lahaa oo soo dhaaftay oo carruurtii ilkaha kusoo qaatay oo meel iska taagan cidlaa buul ah oo u baahan dee gargaar ilaahay midka dowladda dadka ehelkiiyo walaalihiisa u baahan axmed barake xuseen wasiirka wasaaradda biyaha iyo tamarta ee jubbaland oo qayb ka ahaa mas-uuliyiintii kormeerka ugu tegay dadkaasi barakacayaasha ahi ee ay saameynta abaarta ku yeelatay ayaa dhankiisa walaac xoogan ka muujiyey dhibaatada soo gaartay dadkan soomaaliyeed ee xoolahoodu abaartu ay kaga leedeen indhaha nagaa markhaati noo ah wax badan oo hadala meeshan ma yaallo dadkan in loo gurmaday u baahan yihiin in aan gacmaha isqabsanno u qayla tagno ka dowlad ahaan wixii aynu soo gaarsiin karno ka dowladda federaal ahaan masajkanaga si aynu ugu gudbin lahayn hay-adaha caalamiga international communitiga cabdi baalley xuseen guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamanka jubbaland ayaa dhankiisa fariin u diray guud ahaan dadka soomaaliyeed isagoona ugu baaqay in gurmad deg deg ahi loo fidiyo dadka ay abaartu saamaysay ee waayadii u dambaysay kusoo qulqulayay duleedka magaalada kismaayo dhankale dowladda jubbaland dowladda federaalka cid kastoo soomaaliya oo islaam oo muxsin ah inuu dadkaa u soo gurmado ayaan weydiisanaynaa dadka qurbo joogta ee soomaaliyeed ee muslimiinta ah ayagana waxaan ka codsanaynaa inay u soo gurmadaan dadkan walaalahooda ah ee dhibban ee halkaa ku nool way u jeedaan ninkii qada heli karo inuu quraacdii bixiyo qadadii uu asaga cuno markii kormeerka uu soo gabagaboobay kadib ayaa mas-uuliyiintan waxa ay kulan deg dega ka yeesheen sidii dadkan loo samata bixin lahaa gurmadna loo gaarsiin lahaa waxaana markii kulanka uu soo gabagaboobay kadib v o a la hadlay cabdiraxmaan cabdi axmed wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka ee dowlad goboleedka jubbaland cabdiraxmaan cabdi axmed marxalad adag ay runtii dadkii sii gelayaan maalinba maalinta ka dambayso xoolihii dadkii gacantooda way ka baxeen xogagta la helaya inay dadkii ku rafaadsan yihiin baadiyaha nolo maxaa lalahay oon iyo haraad ay dadkii ay ugu sugan yihiin khatar marka sidii dadkaas naftooda loo soo badbaadin lahaa sidii loogu gurman lahaa sidii loogu samayn lahaa goobo cayiman dadkii ay abaaruhu saameeyeen ee xoolaha ay kasoo dhammaadeen sidii naftooda loogu badbaadin lahaa in loo sameeyo dhammaan deegaanada jubbaland tan iyo markii abaaruhu ay ku dhufteen meelo badan oo jubbaland ka mid ahi ayaa saameynta ugu badan waxay ku yeesheen dadka reer guuraaga ahi kuwaasi oo xoolahoodu ay badi kaga le'deen abaaraha waxa ay qulqulkoodu soo gaarayeen duleedka magaalada kismaayo aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo weli wararka abaaraha la xiriira ayaynu ku jirnaaye deegaanada galmudug ayaa waxaa ku habsaday abaar saamaysay dad iyo dunyaba maalmihii lasoo dhaafayna waxaa socday kulamo arintan looga wada hadlayay wariyaha v o eda ee galmudug cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa xaaladaasi iyo weliba kulamadan ka waraystay wasiirka gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka galmudug cabdiraxmaan maxamed deeriya
sida alla wada soconaba dhammaanteen aan roobabkii la filahayey waa yaraadeen ama waaba la waayey roobkan xilligan xilligii ka horreeyena sidoo kaleeto roobabkii lama helin taasi waxay keentay abaar iyo oon iyo maaragta barakac baa oo ka dhacay dowladda galmudug haba usii kala badnaadaan dhibaatada markii ugu horeysa xoogeeda waxay jirtay gobolka mudug ee qeybta galmudug hadeertaana waxay soo gaartay ilaa gobolka galgaduud dhibaatada baaxadeeda waxaad ka garan kartaa in dadkii reer guuraaga ahaa oon iyo haraad iyo gaad ay waayeen awgeed ay usoo gelahayaan magaalooyinkii dadka ma u diyaariso inka wasaarad ahaan markay noqoto helista ceelal biyo iyo warihii biyaha ay xoolo dhaqatadu isticmaali lahaayeen hadda war la isticmaalahayo iyo berked la isticmaalaha midna ma ay jirto waa jiilaal roob lama uu jiro hadeertaan dhawaanahan ilaahay xaggiisa dee raxmadiisa bini aadan baa nahay mar walba laakiin hadda wax xaggaas wara aho nooga diyaarsan ma ay jirto laakiin waxaan dadaal badan hadda aan ugu jirnaa in ceelasha hadda shaqeeya oo aan ku filnayn oo culayska saaran oo aada uga badan yahay inaan ku talagalno in ceelashaas aan maaragta isbeerkoodii iyo dayactirkoodii iyo waxoodii inaan la garab istaagno ka dowlad ahaan laakiin wax annaga lafteena awooddeena ay ku filan tahay ma ahan waa garan kartaa ceel matoor ah afar iyo labaatanka saac shidan maalinkii dhan aan la dumin habeenkii o dhan aan la duminin xooluhu ay si isdaba joog ah maaragta uga cabahayaan intuu la egyahay aad baa u dareemi kartaa laakiin annagu diyaargarowgaa ku jirnaa kadegisaan ku jirnaa wasaaradduna hadda waxa ay diyaarinaysaa gacanta ku haysaa qorshayaasha dadka lagu caawin karo ayaga iyo xoolahoodaba mustaqbalka waxaa jiray shir magaalada muqdisho loogu yeeray wasaaradaha dowlad goboleedyada looga hadlaya xaaladda abaarta shirka qodobadii galmudug ay la tagtay maxay ahaayeen
shirkaas waa shir hal abuurkiisi annaga aan lahayn ujeedkiisuna wuxuu ahaa in aan hay-adaha qaramada midoobay hay-adaha caalamiga ah aan ugu raadino fal abaarahan soo socda annagana aan u muujino sidaan diyaarka ugu nahay si dadkeena ugu qaban lahayn marka ujeedka shirkaas wuxuu ahaa inaan isugu yeelno dadkii donoriska ahaa deeqbixiyaasha ahaa iyo hay-adihii qaramada midoobey iyo hay-adihii kaleeto gargaarka dhammaantood aanu kusoo bandhignay saadaasha iyo maaragta waxyaabaha hadda noo muuqda iyo waxyaabaha aan qiyaasi karna haddii dadkii la waayey inay imaan karaan digniino iyo waxay ahayd kadigis iyo in loo diyaargaroobo dhaqaale ahaan
shir golaha wasiirada dowlad goboleedka galmudug dhuusamareed ay ku yeesheen oo ra-iisul wasaaraha xukuumadda idinkala qeybgalay waxaad uga warbixisay xaaladda abaarta deegaanada galmudug inta ay la eg tahay ma jirtaa jawaab waafiya oo aad ka hesheen ra-iisul wasaaraha oo ku aadan sidii gurmad iyo gargaar loogu fidin lahaa dadka abaartu ay saamaysay fursad ayuu ahayd wasaaradda gargaarka maareynta musiibooyinka galmudug ay kusoo bandhigaysay waxyaabaha hadda aan kasoo hadalno oo dhan ka hor ra-iisul wasaaraha muqdisho ku aragnay sidaasoo kaleetaan maaragta dhibaatadii abaaraha galmudug aan ugu soo bandhignay nasiib wanaag ra-iisul wasaaraha wuu noo yimid indhihiisu ku arkay dhibaatada baaxadda intay laegto waa arkay wuxuu dareemay culayska aan dareemay intii uu la egyahay ayuu dareemay ra-iisul wasaare wuxuu noo ballan qaaday xukuumadda federaalka iyo dhammaan inta bahwadaagta laah dowladda federaalkaba inay si dhaqsiyaha badan uga soo jawaabahayaan abiil ayuu noo sameeyey annaguna mar kalean ku celinayna wasaaradda gargaarka ee dowladda galmudug waxaan ugu baaqaynaa dhammaan hay-adaha gargaarka oo dhan in lala soo gaaro gurmad xilliga loo baahan yahay iyo waktiga dadka u baahan yihiin
kaasi waxa uu ahaa wasiirka gargaarka iyo maareynta musiibooyinka maamulka galmudug cabdiraxmaan maxamed diiriye waxa uu u waramayey wariyaha v o eda cabdiwaaxid macalin isaaq halkaad kala socotaanna waa idaacadda aroornimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo toos idinkaga imanaysa washington markanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii amuuraha islaamka waxaa london kusoo diyaariyey wariyaheenna cabdixaafid cawil ismaaciil
mawjado kacdoon ah oo lagu doonaya isbeddel iyo dimuqraadiyad ayaa ruuxay waddamo ku yaalla bariga dhexe iyo waqooyiga afrika sannadihii labada kun iyo tobankii ilaa iyo labada kun iyo koob iyo tobankii haddii ilaahay raalli ka noqdo dhegaystayaal barnaamijkeenna amuuraha islaamka waxa aynu ku eegaynaa kacdoonadii dalalkaasi ka dhacay sababta ay u guulaysan waayeen iyo cidda ka dambaysay kacdoonada waxaa lagaga horyimi keligood taliyayaal muddooyin dhaadheer xukunada dalalkooda hayay qaar badan oo ka mid ahna madaxdaasi lagu kacay waxa ay caan ku ahaayeen xukun adag oo ay qayb ka ahayd dadka ka soo horjeeda oo meel ay jaan iyo cidhib dhigeen la waayi jiray jirdil xadhig iyo mararka qaarkood oo dadka mucaaradka ah ama dadka diida dowladda la khaarijiyo kacdoonadani waxa ay ka bilowdeen dalalka tuuniisiya iyo masar waxaana xukunkii laga tuuray labadii hogaamiye ee wadmadaasi ka talin jiray isla markiiba isku day kacdoon ayaa waxa uu ka bilowday wadamo kale oo ku yaala bariga dhexe oo ilaa iyo iminka ay dagaalo sokeeye ka horanayaan aynu ku bilowne maxaa la odhan karaa way bilaabeen kacdoonkii ka bilowday waqooyiga africa su-aashaas ayaan weydiiyey cabdicasiis saalax cumar oo degan magaalada minneabolis ee dalka maraykanka sababaha sababay waxaa ka mid ahaa maciishadii ama noloshii wadanadaasoo aada u xumaatay oo cidhiiri gashay musuq maasuq baahsan cadaalad darro dhaqaalihii oo xumaaday shaqo la-aan baahsan gaar ahaan dhalinyartii jaamicadaha ka baxaysay oo shaqo la-aan iyo cadaalad darro oo shaqooyinkii laisku geynayo maaragtay garasho iyo nidaamyo kale oo aan sax ahayn laisku geynayay dadku xataa nolol maalmeedkii ay maarayn kari waayeen dadkii nidaamyadaas dictatorka ee wadanada ka talinayay ka hor yimaada oo la caburinayay dil iyo xabsi iyo cagjuglayn lagu hayay taasaa keentay dadku markii noloshii ay maarayn kari waayeen in gaar ahaan dhalinyartii inay maaragtay uu isgubo xataa qofku nolosha isku gubo yarkii buazizi ee tunis ay ka bilaabantay kacdoonkani ka bilaabmayba uu nolosha isku gubo dadkan ka dibadda baxay inay muujiyaan talaxumada madaxdooda dhaqaalaha burbura iyo xoriyad la-aanta waxay la kulmeen gacan adag maxaa la odhan karaa haddaba waa maxay sababaha ugu waaweyn ee kacdoonadii ka dhacay masar iyo tuuniisiya ay u guulaysan waayeen cabdiraxmaan aadan ruush xadaana oo ka faallooda arrimaha islaamka ayaan su-aashaasi weydiiyey runtii waxaanu odhan karnaa waxaa kalifay dadkii kacdoonka waday hadday tahay tuunis iyo masarba ayaa markii kacdoonku uu dhacay ee dowladihii ay burbureen waxa ay awood u waayeen inay dib isu soo yeegaleelaan oo dib isu abaabulaan oo dowlad wanaagsan ay dhistaan iyagoo iskhilaafay marka khilaafkii dhexdooda ahaa wuxuu keenay in rajiimkii hore dib usoo noqdo dib isu abaabulo isagoo ka helaya gacan shisheeye oo marnaba aan rajo iyo wanaag u qabin dowladaha inay kacdoonka ku dhammaystiraan dowlad wanaagsan marka taasina waata keentay in kacdoonkii tuunis uu fashilmo oo maanta nin saciid ibni qays aada moodo inuu inqilaab dahsoon uu la yimaado iyo siisi oo isagoo aan qarsanba oo inqilaab rasmiya la yimi ilaa haddana dalka ku haysta isbeddelkii ugu horreeyey waxa uu ka dhacay dalka tuuniisiya iyada oo xilka laga tuuray madaxweynihii dalkaasi xukumayay lix iyo labaatanka sannadood laakiin iminka xaaladii waddankaasi meeshii ayay ku soo noqotay kacdoonkaas dad ayaa qaba in ay dalal shisheeye ay ka dambeeyeen halka dadka qaarna ay aaminsan yihiin in markii madaxdii dalalkaasi xukumaysay ay dhacday dadkii xilka la wareegay ay u taag waayeen amaba ay ku dhaceen inay maareeyaan howlihii ay markaasi la wareegeen waa kan mar kale cabdiraxmaan aadan ruush xadaana runtii maya kacdoonku siduu ku bilaabmay wuxuu ahaa nin waxa weya meel yar wax ku iibinayo kadibna si xun loo galay kadibna isgubay halkaasuu kacdoonku ka bilaabmay marka lama odhan karo dowlado shisheeye ayaa ka dambeeyey kacdoonka siduu ku bilaabmay tuunis laakiin wuxuun baynu qabnaa uun kacdoonku markii uu bilaabmay ay dhallinyaradiisa abaabuleen in dowladdii ay burburtay oo waxa weyaan madaxweynihii uu ka cararay dalka wasiiradiisii iyo dhammaan rajiimkii oo dhan ay yaaceen ciidankii qarankuna uu la wareegay xilka laakiin markii uu dhammaaday waxa weyaan rajiimkii hore ee sacuudiga uu u cararay waxaa markaasi yimi khilaaf badan oo waxyaalaha lagu sababeynayo inuu fashilmay waxa ugu muhiimsan iyadoo wacyiila-aan aanay jirin aqoon aan loo lahayn sida dowladda loo dhiso iyagoo iskhilaafay dadkii kacdoonka waday iyo ta saddexaad oo ah dowlado shisheeye oo ka faa'iideysanayo rajiimkii si ay u soo celiyaan doonaya waxaa lagu daraa mid afraad oo ah in waxa weeyaan dhaqaale xumida iyo dadku siday u kala noolnool yihiin iyada lafteedu ay cusub tahay wadamada khaliijka ee dhaqaalaha haysta sida dalka sacuudi arabiya dalka isotoga imaaraadka carabta baxrayn iyo dalka urdun ayaa waxaa la aaminsan yahay in ay si kasta iyagu uga hor yimaadeen isbedelo hogaan oo ka dhaca wadamada ku dhow taas oo ay ka cabsi qabeen in iyaga taladooda loogu yimaado dadka ka faallooda arrimaha bariga dhexe ayaa waxa ay aaminsan yihiin in shacabka ku nool dalalkaasi aanay ku kici doonin madaxda dalalkooda xukunta maadaama oo ay dhaqaale badan helaan intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeeni yaamuur aha islaamka ee toddobaadkan aniga oo ah cabdixaafid cawin ismaaciil ayaa idinla socodsiinayey oo soo diyaariyey aniga iyo dhammaanba asxaabta igala qayb qaadatay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay cabdixaafid cawil ismaaciil oo nala socodsiinaya barnaamijkii amuuraha islaamka weli halkaad nagala socotaana waa v o a oo washington toos idinkaga imanaysa markana dhinacii heesaha aanu jalleecno waxaa idinku soo maqan codkii macaana ee farxiyo fiska codkaasi macaan ee farxiyo fiska ayaanu kusoo gabagabaynayna idaacadda diyaarownimo oo aan idinla socodsiinayay anigoo ah jacfar kuukaytan iyo kulanti dambe dhammaanteen waxaan idinku dhaafaynaa nabadgelyo